halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo axad ah koob iyo soddonka bisha oktoobar sannadka laba kun iyo koob iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mida bulshada rayidka iyo qaar ka mida musharaxiinta oo ka biyadiiday habraaca cusub ee xubnaha baarlamaanka somalilan
odayaasha ergooyinka loo soo xulayo iyo khilaafaad ka dhalanayo sida loogu hortegi karo iyo sida aan khilaafaadkaas gudiyada doorashooyinka ay kaalintooda u qaadan lahaayeenna habraacan kaba muuqdo arrimahaasita marka waxaa moodaa inaysan suurtagal ka dhigi karin in doorashadaas oo habraacan la isticmaala ee noqoto mid hufano daah furan oo runtii xor iyo xalaal maba dhigi kareen laakiin la aqbali karo marka
waxaa kalooad maqli doontaan ganacsatada magaalada nairobi iyo waxaa kalooad maqli doontaan ganacsatada nairobi ee soomaalida iyo mas-uuliyiinta safaaradda soomaaliya oo ka arrinsanaya in la ballaariyo xarunta dhismaha safaaradda soomaaliya ee nairobi sidoo kale waxaan idiin haynaa booliska dalka indiya oo gacanta ku soo dhigay nin soomaali ah oo geystay dilka nin kale oo dhallinyaro ah oo soomaali ah qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin aqhriyo anigoo cabdiqaadir samakaab ah ciidamada ammaanka ee suudaan ayaa dilay saddex ruux oo rayid ah intii uu socday mudaharaad ay sabtidii dhigeen dad ka caraysan afgembigii milatariga dalkaasi ay awoodda ku qabsadeen guddiga dhakhaatiirta ee suudaan ayaa xili hore sheegay in ugu yaraan laba ruux oo mudaaharaado ah la dilay laakiin waxay xaqiijiyeen in qofka saddexaad uu dhintay markii ciidanka eersaas ku fureen dadweyne tiro badan oo isugu soo ururay magaalada omdurmaan horaantii toddobaadkan ciidamada suudaan ayaa toogtay ugu yaraan sagaal ruux islamarkaana dhaawacay boqol iyo toddobaatan qof intii ay dibadbaxyada socdeen sida laga soo xigtay guddiga dhakhaatiirta taasoo wadarta guud ee dadka la dilay ka dhigaysa labaiyo toban ruux tan iyo isniintii markaas oo milatariga ay xukun ka xoogeen dibadbaxyada ugu waaweyn oo ay ka qayb galeen boqolaal kun oo ruux ayaa sabtidii ka dhacay magaalada caasimada ee khartuum iyo magaalooyinka kale ee ugu waaweyn dalkaasi waxayna soo bilowdeen markii jenaraal cabdulfataax burhaan uu ku dhawaaqay xaalad deg deg ah islamarkaana uu kala diray dowladdii lasoo dhisay labakunsagaalytobankii dalalka maraykanka jermani iyo faransiiska ayaa sabtidii ku booriyey iiraan inay u hoggaansanto heshiiskii nukliyeerka si looga fogaado inay timaado halis weyn hogaamiyaasha afartaasi dal kuwaasoo rajeynaya in tahraan ay ku qanciyaan inay joojiso horumarinta yuraniyamteeda oo ay gaarsiiso ilaa heerka nukliyerka ayaa sheegay inay doonayaan in arinka wadahadal lagu dhammeeyo madaxweynaha maraykanka jo biden hogaamiyaha germany angel marshall madaxweynaha faransa emmanuel macron iyo ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa bayaan wadajira oo ay soo saareen ku sheegay in tallaabadan ay macquul noqonayso oo keliya haddii iiraan ay badasho jihada ay ku socoto madaxda ayaa ugu baaqay madaxweynaha iiraan ibrahim rezi inuu ka faa'iideysto fursadda islamarkaana uu si daacada ugu laabto dadaalada lagu soo afjarayo wadaxaajoodka deg dega ah taasoo ah waddada keliya ee looga fogaan karo halista sii kordhaysa iyagoo intaasi ku daray inuusan jirin dal arrinkaasi xiiseynaya madaxda ayaa bayaanka ka soo saaray shirsaneedka g ama shirka labaatanka dal ee ugu taajirsan adduunka uga furmay magaalada roma ee dalka talyaaniga dhegeystayaal warkeedni dunidana waa nageynta subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegeysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington bulshada rayidka ee soomaaliyeed ayaa walaac ka muujiyey habraaca doorasho ay soo saareen gudoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya cismaan muxiidiin shaatax ayaa sheegay inay ahayd in golaha wadatashiga qaran ay soo saaraan jadwalka guud ee doorashada aqalka hoose ee soomaaliya wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulla okey ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho gudoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya senator cabdi xaashi cabdulaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed ayaa shalay muqdisho ka soo saaray habraaca doorashada xildhibaanada somalilan ee lagu doorta muqdisho habraacani sida wadajirka u soo saareen gudoomiye xaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed waxaa salub ka muujiyay bulshada rayidka soomaaliyeed gudoomiyaha urada bulshada rayidka cismaan shaatax oo la hadlay v o aad ayaa sheegay in xilligan ay sugayeen in golaha madasha watashiga qaran ay soo saaraan habraaca doorashada golaha shacabka wuxuuna sheegay wakhti kooban ay soo saareen habraaca doorasho gudoomiye xaashi iyo mahdi guuleed uu muujinayo inuu yahay mid aan ku filnayn marka loo eego hufnaanta doorashada soomaaliya habraacan cusub hadda soo baxay innaga waxaan u aragnaa waxaan sugaynay in dalku golaha wadatashiga qaran ay soo saaraan habraac ama jadwal doorasho oo runtii cad muujinayana sida doorashooyinka dalka u wada dhici doonaan meelaha kala duwan iyo iyo wakhtigay dhacayaan marka in hadda habraacan hadda lasoo saaray oo somalilan oo aan ogsoonaha in muran badan uu ay soo martay dood badan ay ka dhalatay qaabkay isku dooranayaan in hadda bisha soddonkeeda habraac intii lasoo saaro la rabo muddo saddex maamul afar maamul sida haddaan maqleenan doorasho lagu qabto runtii waa wax isdiidayo mana ka muuqato habraacan waxyaabaha ka dhalan karo oo khilaafaad ama ama qardaad ah qaabka loo maareynayo ama looga jawaabayo waxaan ogsoonan in todobiilabaatankii mey heshiisyadii lagu heshiiyey qeyb ka ahaayeen in xafiiska prime ministerka arrintan uu aada ugu shaqeynayo isagana uu gacanta ku haynayo iyo guddiga doorashooyinka haddase ay muuqato in maaragta ay arrintaas isbedel uu ku sameeyey habraacan hadda cusubu soo saaray waxaan u eg tahay in habraacan oo runtii uusan suurtagal ka dhigi karin doorasho hufan oo xor iyo xalaal ah inay ku qabsoomaan marka gudoomiyaha bulshada rayidka cusmaan shaatax ayaa intaasi ku daray in marka la fiiriyo guddiga xalinta khilaafaadka iyo habraaca loo marayo doorashooyinka ay tahay mid kooban islamarkaana aysan caddayn ka tahay arrimaha ugu muhiimsan inay tahay sida qodobka afraad mabaadiida farqadiisa koowaad oo sheegaysa in dadka xilalka dowladda haya ama dowladda u shaqeeya hadii ahaale ciidan hadii ahaale diblomaasiyin haddii kaleba loo baahan yahay in todoba maamood ka hor ay is casilaan intaana musharax aysan naqan taana hadda waxaa muuqato inaysan ka hor imaaneyso doorashada oo la shaaciyey in kooda bisha ilaa labada bisha ay bilaabaneyso sidoo kale qaabka odayaasha ergooyinka loo soo xulayo iyo khilaafaad ka dhalanayo sida loogu hortegi karo iyo sida aan khilaafaadkaas gudiyada doorashooyinka ay kaalintooda u qaadan lahaayeen habraacan kama muuqdo arrimahaasita marka waxaa moodaa inaysan suurtagal ka dhigi karin in doorashadaas oo habraacan la isticmaala ay noqoto mid hufan oo daafuran oo runtii xor iyo xalaal maba dhigi kareen laakiin la aqbali karo marka
ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi guuleed iyo gudoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya senator cabdi xaashi ayaa shalay muqdisho ka soo saaray habraac doorasho u gaara xildhibaanada somalilan ee lagu dooran doono muqdisho waxaana arrintaas saluug ka muujiyey bulshada rayidka iyo musharaxiinta qaarkood u tartamaya kuraasta somalilan ee muqdisho yaala cabdulqaadir okey v o a muqdisho
mas-uuliyiinta safaaradda soomaaliya iyo kenya iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada nairobi oo shalay shir ku yeeshay xarunta dhismaha safaaradda ee magaalada nairobi ayaa ka wada hadlay sidii ay isaga kaashan lahaayeen dhismayaal cusub oo lagu soo kordhiyo xarunta safaaradda wariyaha v o eda qadar maxamuud xareed ayaa warbixinta noo soo diray
dhismayaashan ay iska kaashanayaan mas-uuliyiinta safaaradda iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada nairobi ayaa waxaa ka mid a masaajid lagu cibaadaysto iyo guriga safiirka safaaradda oo laga dhex dhisi doono gudaha safaaradda waxaana codsigan ku saabsan in jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka kenya ay ka qayb qaataan dhismayaashan ganacsatada u soo jeediyey safiirka safaaradda soomaaliya ee kenya ambasador maxamuud axmed nuur tarsan oo sidoo kale ka sheekeeyey dhibaatada ay leedahay in safiirku uu deganaado hoteel ama bannaanka dhismaha safaaradda safiirkiinnu inuu deganaado hotel marba alaabtiisa meel loo raro kontaynarkaas kontaynarka halkaas yaalla waxaa ku jira alaab guri aan deganaa oo ruunda ku yaalla calaqaadka markii la kala goostay waxaan ku haynay meeshii guri kira ah saddex bilood ayaan ku haynay saddexdii bilood calaqaadkii markuu soo noqon waayaan dhahna war kontaynar ha lagu guro ha lagu shubay hala safaaradda hala dhex dhigo kiro ma bixin karneen haddana hotel baan deganahay hoteelkuna ma aha meel aad leedahay wax kastaa la gelin karaa mikrofon baa la gelin karaa taswiir baa la gelin karaa meel aad leedahay maaha waxaana la rabaa safaaraddu iyo safiirka iyo gurigiisa oo dhanba inay dhowsan yihiin baa la rabaa meeshan waxaa ku masawiran mashruuca aan rabno guriga safiirka siduu rabo inuu ekaado ma rabo dhibkii aan maray safiir kale markuu yimaado inuu maro safiirka imaanahayana qofuu noqon doono ma naqaano dhammaan qaybihii kala duwanaa ee ganacsatadii kulanka ka soo qayb galay oo uu guddoominayey guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee kenya cabdiqaadir cabdi diini oo aqbalay codsiga uga yimid safaaradda soomaaliya ayaa ballan qaaday inay dhisi doonaan dhismayaashaasi gaar ahaana masaajid ay yeelato safaaradda soomaaliya ee kenya safaaraddan maadaama sidaas intaasoo ummada maalin walba saa ugu adeegaysa sharaftaas iyo karaamadaa leh walaalayaalow boqol qof iyo abbaaf baa maalintii u soo shaqo tagta baa loogu u soo adeeg tagta dadkaas soomaaliyeed marka inay gabdhaha iyagu ay meesha derbigaa ay ku tutukadaan oo halkaa ay marmaraan oo waxa weeye ceeb bay nugu tahay sharaf darray nugu tahay waxaan rabnaa marka masaajid qayb gabdhuhuna ay galaan oo haddaa la kuroyahay ku xaajoodaan oo ku tukadaan oo ku weysaystaan inay meeshaa ay ka soo baxdo ilaahay dirta uga soo baxdo war boqol qof meel ay maalinta imaanayso oo meel isku tukada aysan ahayn so ceeb iyo sharaf darra naguma aha dhaqaalihii soomaaliya oo la tilmaamaana halkan buu yaallaa waa ka halkan yaalla anigoo ku hadlaaya magaca ganacsatada waxaan leeyahay gurigaas ee sheekh jacfar iyo sayid soomaali ay ka warrameen waa guriga ilaahiy waa meesha ashcaarta islaamka lagu garto meeshaas dad islaam inay degan yihiin marka waxaan ballanqaadaynaa ganacsatada haddaan nahay aanu istaagaynaa masjidkaas haddii ilaah yidhaa inaan dhisno shanta salaadood iyo tawxiidka madaha meesha ilaahay lagu caabudaay waa uu istaagaynaa gurigaasna waxaan ballanqaadaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo ilahay inaanugu garab galo howlaha shaqe ee safaaradda soomaaliya ee kenya ayaa haatan si caadi ah ku socda waxaana safaaraddu ay hadda ku shaqaysaa dhismihii weynaa ee hore oo dhowaan dib loo howlgeliyey kadib dayactir ay ku sameeyeen dowladda soomaaliya iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee kenya khadar maxamuud xareed v o a nairobi
booliska magaalada new delhi ee dalka indiya ayaa gacanta ku dhigay nin soomaali ah oo loo haysto inuu dilay wiil kale oo soomaaliyeed sida arrinkaasi uu dhacay iyo booliska sidaay uga falceliyeen waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda austraaliya iyo asia ibraahim cumar baafo
allaha u naxariistee magaalada new delhi ayaa lagu dilay maxamed fiin oo ahaa soomaali deganaa dalka indiya tan iyo yaraantiisii waxaana la sheegay in dilkiisu ay ka dambeeyeen wiilal kale oo soomaali ah sida booliska new delhi ay u qabteen ilaa iyo toddoba qof oo ku eedeysan dilka maxamed haddaba si aan wax badan uga ogaano waxaan qadka telefoonka magaalada haydarabad ee waddanka indiya kula xidhiiray guddoomiyaha ururka ardada soomaaliyeed cabdimaalik xaashi waxaana ugu horeyn aan weydiiyey dilka maxamed iyo wax uu kala socdo yarka la dilay magaciisa waxaa la dhahaa maxamed fiin wuxuuna deganaa magaalada caasimadda ee dalka indiya new delhi yaa marka ka dambeeyey dilkiisa
dilkiisa sida hadeertan booliisku ay u xireen waxaa dilkiisa ka dambeeyey inaman soomaaliya oo tiradoodu gaaraysa todoba qof laakiin ilaa iminka way xiran yihiin waxaana laga horsugayaa inay booliiska delhi ay kasoo warbixiyaan ee cadaaladda hor keenaan oo marka ma inamada guriyay isla deganaayeen qaabkee lagu dilay aad ku maqasheen
qaabka u maqalnay ilaa hadeertan wax caddeema ah weli booliiska may soo
haddii aad aad warbixin kooban aad iga siiso allaha u naxariistee maxamed fiin wiil nooceeb uu ahaa maxamed fiin wuxuu ahaa arday ka mid ah ardayda indiya wax ka baratay oo yaraantiisi indiya yimaaday oo iminkana wuu dhammeeyey isagoo aad u da'yar ayuu yimid indiya halkaas oo uu ku qaatay waxbarashadiisa hoose dhexe ilaa iyo heer jaamacadeed sida ay sheegeen qoyskiisa waxaana uu xilligan ka mid ahaa dhallinyarada ka shaqaysta cisbitaalada delhi si ay soomaalida caafimaadka uga taga dalkaasi indiya ay ugu turjumaan luuqadda waddankaasi laakiin haddeertan dadku wuxuu samayn jiray dadkaas uu caafimaadka ah buu u yaro shaqayn jiray oo caawin jiray allah yarxamu ilaaha u naxariisto ardada soomaalida ee indiya wax ka barata ayaa aada ugu murugaysan dilka wiilkaasi iyagoo ka digay in ardadu ay iska ilaaliyaan falalka noocaas oo kale ah sida uu ii sheegay guddoomiyaha ardada cabdimaalik xaashi wallaahi horta waa wax aada u xun ee dhankeenna waana murugo aada nagu weyn waa ilaa iminka maca familigooda waa waxaan leenahay ilaahay u naxariisto murugada waa la qaybsanaynaa marka insha allah waxaan isku dayeynaa inaan ardada aan wacyigelinno siday iskaga fogaan lahaayeen waxaa dilalkaas khatarta aad ku khatarsan indiya waxaa ku nool kumanaan kun oo arday soomaaliya oo halkaasi u jooga waxbarasho qaarkood waxbarashada dhammeeyana waxa ay badankood ka shaqaystaan waddanka gudihiisa halka kuwa kalena ay dib ugu laabtaan dalkooda soomaaliya ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne australia
afartan ruux ayaa ku sumoobay miyiga tuulada buka dhabe ee hoos tagta degmada awaare ee deegaanka soomaalida ethoobiya kadib markii ay cuneen hilib neef geel ah oo xanuunsanayay hal qof oo ka mid ah dadka ayaa dhintay iyadoo sagaal iyo soddonka kalena xaaladooda lagula tacaalayo xarumaha caafimaadka ee awaare iyo isbitaalka magaalada dhagax buur warbixintan waxaa jigjigo ka soo diray wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gaata kadib markii ay shalay ku sumoobeen hilib ay cuneen qaar ka mid a bulshada ku dhaqan goob miyi ah islamarkaana u dhow tuulada bukadhaba ee ka tirsan degmada awaare ayaa waxaa dhacday inay ku sumoobeen dad gaadhay afartan qof halka mid ka mid ah dadkii hilibka cunay uu geeriyooday iyadoo hadda lala tacaalayo soddon iyo sagaal ka mid ah dadkii hilibkaasi ku sumoobay islamarkaana la geeyey xarunta caafimaadka bukadhabo tan degmada awaare halka qaybo ka mid ah dadkii ku sumoobay hilibka ay cuneen loo gudbiyey isbitaalka magaalada dhagaxbuur haddaba shukri yuusuf waa madaxa xafiiska xoolaha ee degmada awaare waxa uuna faahfaahin dheeri ah ka siiyey idaacadda v o a siday wax u dhaceen iyo xaaladda dadka ay ku sugan yihiin dadkan waxay ku xanuunsadeen intaan ognahay neef xanuunsanaya oo geela oo ka mida geli ay dhaqanayeen muddo saddex maalmood ilaa laba maalmood oo xanuunsanayay ayay qasheen kadib neefkii ciddii hilibkiisa cuntay oo dhan iyadana way xanuunsatay goobtay wax ka dhexee waxaa weeyaan qabaleel ka mid ah degmada awaare oo la yidhaahdo ka bog u jira ilaa iyo afartan iyo laba kilomitr dadka ku waxyeeloobay neefkan sanaysan ama neefkan xanuunsanaya hilibkiisa cunay tiradoodu waxay dhan tahay guud ahaan inta xanuunsatay ee ilaa imika la arkay afartan qof weeyaan afartankaa hal qof oo ka midana uu dhintay allah u naxariisto dumar ahaa dadka kalena hadda dhammaantood way wada fiican yihiin qaarkood waxaa la geeyey isbitaalka dhagaxbuur qaarkoodna waxaa lagu dabiibayey oo hadda xal loogu helay degmada awaare gudaheeda sandarradeeda iyo xubnaheeda caafimaadka dadkuna hadda dhammaantood way soo roonaanayaan sidii hore ma way fiican hadda u fiican sidoo kale madaxa xafiiska xoolaha degmada awaare shukri yuusuf ayaa waxa uu sheegay in la bilaabay baadhitaanka neefkan xoolaha ah ay ku xanuunsadeen dadka gaadhaya afartanka qof muuradana laga qaaday si markaasi loo ogaado waxa uu yahay xanuunka ku dhacay neefkan geela ah islamarkaana ay ku sunoobeen dad gaadhaya afartan qof
baadhitaan waa la sameeyey oo waxaa noo soo gurmaday tiim xafiiska xoolaha deegaanka soomaalida iyo tiim xafiiska caafimaadka deegaanka soomaalida qaybta amarjensiga labadabana way jogaan saambaladii iyo baaritaankiina way sameeyeen ilaa imikana waxay ku jiraan laboratoriga natiijana weli kamayna soo bixin sidoo kale idaacadda v o a ayaa waxay la hadashay mid ka mid ah dadka ku sumoobay hilibka neefkan geela ah ee xanuunsanaa waxa uuna ka warbixinayaa kadib markii hilibkan uu cunay iyo waxyaabaha uu isku arkay xamiid maxamed ciis cabdullaahi geela walaala la yidhahdaa ku sugan gabadaha sandarka buqudhawo walaalo waxa weeyaan hawsi geelu bulaalo ka soo caday hawsi geelu bulaalo walaaloolay saddex habeen qof dibada awka la qabtay xanuunkii ku dhacay saddexdaa maalmooda suudiga unbuu fadhiyey kolka hore xeer madow buu xagga dambe ka keenay markii dambena biyo cad buu keenay wuxuu kaloo bilaabay yani maaragtaaye inuu dhulka fadhigii kala waayo uu deedna siif bilaabo marka markuu xanuunka ku batay oskana awrka waa lagu turqay ku yar baa ku turqay xanuunku wuu ku siyaaday oo si adag buu ugu siyaaday oo tiifkii mudeena ku galgal kadibna waa la gowracay haye araggii baa laga saaray hiibkiisii waanu dhowray shaki aad ina adeer nagala sii haynin oo dad reebaadiya baanu iska hayno garanaysaa waa gartay marka hilibkii waxaanu nihi awrkan iyo cudur khatara dilay hilibkii beerkan iyo wadnahan iyo madowgan iyo waxan muxuu ahaa haye marka waxaan warwaraha waa ganse milixda iyo dabka aynu ku dilnay hilibka dee neefki baktiin kari maynaa bay noqotay hawshan marka sidii baan hawsha ku bilaabana dadkii markuu hal maalin la jooga baa dadkii soo dhaafay markaas aa way soo dhaafeen oo si isla joog u soo dhaafeen oo isla joog ah marka maxay isku arkeen marka waxay isku arkeen madaxoo laga qabtay xubnahoo la garaaco wadnaha oo xanuuna isku sooda duuboo arrintan ayaa waxay ku noqotay bulshada deegaanka mid argagax ah ee kusumoobidda dad intaa la eg hilib xoolo ay cunaan maxamed cabdiraxmaan gaata v o a jigjiga
ku dhowaad afartan arday oo bartay ciyaarta loo yaqaano teka wondo oo ka mid a ciyaaraha fudud ayaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey xerada qaxootiga dhagaxley ee kaamka dhadhaab ee dalka kenya dhallinyaradan oo mustaqbalka dhow rajeynaya in dalka soomaaliya ay ku matalaan ciyaaraha olombikada ayaa ka warbixiyey muhiimadda ciyaaraha fudud warbixinta waxaa noo soo diray wariyaha v o eda cabdisalaan axmed salas
in ka badan shan iyo afartan dhalinyaro ah oo bartay ciyaaraha loo yaqaano tagundo oo ka mid a ciyaaraha olombiga ayaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey xerada dhagaxley oo ka tirsan kaamka dhadhaab ciyaartan oo qayb ka ah ciyaaraha fudud ee dunida si weyn looga ciyaaro ayaa ah mid si weyn aysan faham ugu haysan bulshada soomaalida balse xeryaha dhadhaab waxaa bilihii tegay ku soo badanayey dhallinyarada ku mashquulsan barashada ciyaartaan saabuuc cabdifataax waa macalinka tababarkan dhallinyaradan qaxootiga u soo xiray ugu horeyn waxaan weydiiyey waa maxay cayaartan takwundo magaceeda waa taekwondo or taekwondo waalahay laakiin te waalahay waa gacanta wan waa lug taekwondo waalahay lugtiyo gacanta iska daraa la sameynaa camal taekwondo taas waay taekwondo waa peace waa tahay cayaaraha fudud ee caalamka miyay qayb ka tahay ha waalda waa qayba tahay waalda adaba waddankaas hadda aada taekwondo waa la garanaa macalin saabuuc cabdifataax oo tartamo heer caalamiyaha ku matalayay dalka etoobiya cayaara ka dhacay dalalka tanzaniya uganda ayaa v o eeda u sheegay tirada ardayda oo haatan shahaadooyinka guddoonsiiyey laakiin maasha allah maanta afladaan qabtay maasha allah waan ku farhay dadka dhagaxle waan ku farheen horta mi maasha allah waa forty five ardayd waay waxaan soo baray bishii shan ama ilaa bil sidee waxa dadka waa horeeyeen dadka gadaal dad kale gadaal ka dambeeyeen ha ilmi green belt waa soo barteen bishii sideed bishii saddexdan bilaabay maasha allah haddin maasha bilish tobanaad la jooga ayaan afrad anigi dad kale waxaa imaaden bishii afraad waa tahay macalin adi ahaan cilmigan halkee baad ka baratay aniga waan ka bartay waddanka etoobiya waan ku dhashay adina waddanka etoobiya xaggan ka soo bartay aniga waan ahay secondary ama firstdan waxaa lalaa jira taasaan waa darajamiya oo dabcan cayaaraha ku kala duwan yihiin ha darajo waay sidii macalimiinta hadda waxaa qabaan black belta jira mogt black belt waa lagu siinaaye firasdan ama secondan laa jira ani firasdan waan haystaa hadda secondan waan haystaa maasha allah saasan ayaan soo qaatay waddanka etoobiya aan kasoo bartay ayaan inta imaaday dhinaca kale dhallinyarada qaxootiga ee cayaartan takwunu ka bartay xeryaha dhadhaab ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay u leedahay barashada cayaartaan ugu horeyn magacaygu waa cabdishukuur cali kana mid a ardayda barataa traininkan taekwondo okay haddaan isku dayo ina xoogaa aan sharaxo waxaan run ahaantii ka helay qayb ka mid ah dhanka caafimaadka training jirkaaga waa qayb ka mid a jirkaaga aad dhisaysaa laba uma baahnin jimi waxyaala noocaas inaa qaado saddex xibnahaagii dhan baa furfurmaayo afar waxay kaa caawinaysaa self defense wax walbo laho yacnii adduunkan wax walbo way kugu soo gudboonaan karaan difaacu nafsi ha self defense qayb ka mid a baranaysaa tan labaad taekwondo adduunka dhan baa la yaqaanaa like football oo kale waaye ciyaaraha oo kaalin weyn ku leh nabadda iyo isdhexgalka bulshada ayaa muhiimad gaara u leh bulshada qaxootiga ah sida uu sheegayo maxamed ibraahim oo ka mid ah dhallinyaradan tababarka ku qaatay gudaha xerada dhagaxley ee haatan shahaadada la guddoonsiiyey anagoo ku bilaabaya magacayga maxamed ibraahim macalimu ciyaartan taekwondoda muddo hadda waxaan dhiganayaa oo lix bilooda waa ciyaar aada u xiiso badan wax badan ayaan ka macashay oo jirdhiska ah marka waa ciyaar waxaan leeyahay ciyaar aad u fiican waa ciyaartan waayahay tababar noocaana weli xeryaa intaad joogtay mama ku qaadatay maya xiryahan in muddo hadda oo taqriiban waxaan joogaa toban sano weli kuma arag ciyaar noocan oo kale waa tii ugu horeysa aan arko markaan arkayna waan jeclaystay waan kusoo biiray waayahay maxamed ibraahim ma aaminsan tahiin amniga iyo dabcan dhallinyarada muqaadaraadka iyo waxyaabaha qaldan ku jira xerya aad ugu xoogan inay arrintan wax ka bedeli karta ma aaminsan tahay si fiican ciyaartan horta waa aad bay u anfacaysaa dhalinyaradaas oo macnaha joogo sida daqaasatan xerooyinka waxaaba ku badan eh, dhalinyarada hadlaysan oo daraagiska isticmaala sida qaasantad maasha ay yidhahdaan tobaakeeda marka kuwaasoo dhan haddii yimaadaan aad bay macnaha waxtar ugula- u yeelan kartaan aan aaminsan aniga dhinaca amniga ka war amnigana aad iyo aad waa salif eh, macnaheeda dhalinyaradan qaarkood ayaa hadafkoodu yahay in mustaqbalka ay xirfadan ay ku matalaan dalka soomaaliya si ay u geeyaan calanka soomaaliya cayaaraha caalamiga ah ugu dambayntiina xaruntan lagu barto cayaaraha fudud ayaa ah mid horumarinta isboortiska xeryaha kaalin weyn ka qaadan karta maadaama cayaaruhu ay yihiin fan si weyn ay u jecel yihiin dhalinyarada caalamka cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab
aad ayuu u mahadsan yahay cabdisalaan salas markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha heestii jannada ifka waa haween waxaa ku luqaynaya qamar suugaanay
agtoda lagu hodmaa daryeel baa laga helaa ninkayu hagar baxaan jidkii farxadu hantiyey jannada ifku waa haween agtoda lagu hodmaa daryeel baa laga helaa ninkayu hagar baxaan jidkii farxadu hantiyey gayaan isku helaaniyo basya reer lama heleen haddanay haween ku jirin haddanay haween ku jirin haliyaygana way dhalaan hacogana way kabaan anfadabas bay dhaalaan ugaaga intay dhaqaan gogasha ku hagaajiyaan ayay nafta ku huraan haweenku daryeeloo canaan gayaan isku helaaniyo basya reer lama heleen haddanay haween ku jirin haddanay haween ku jirin haliyaygana way dhalaan hacogana way kabaan anfadabas bay dhaalaan ugaaga intay dhaqaan gogasha ku hagaajiyaan ayay nafta ku huraan haweenku daryeeloo canaan markay hagradeen raggii haweenku maxay dabceen halgankii nolosha adkaa intay ku mareen hilaac hadhoota maxay kaabeen horisnimana wax dareen
heestaasi jannada ifka waa haween ee uu ku luqeeyo qamar suugaaniya ayaan ku soo afmeerayaa idaacaddeenii subaxnimo waxaa idinla socodsiinayay anigoo cabdulqaadir samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo horisnimana wax tarin wax tarin horaysnimana wax tarin caqliga togan bay hagaan oo ninkay la jiraan hagaan ninkay ka tagaan habsaan oo ninkay ahayaan dareen aa waxay ku habaan jacay waxay ku habaan jacay caqliga togan bay hagaan ninkay la jiraan hagaan ninkay ka tagaan habsaan ninkay ahayaan dareen aa waxay ku habaan jacay waxay ku habaan jacayl waxaan u hayaa abaal hadday mido intay jirtee haween karabow ka dhow adduun iyada hawlku culus habarqabe hoojin kara wastiisa rabow ha dhigin habarqabe hoojin kara wastiisa rabow ha dhigin aamiin allow ha dhigin